bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigii boqol iyo tobnaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dersiganina weli wuxuu ku saabsan yahay gaswati badrin kubraa dagaalkii beder ee weynaa sumuudu abijahl waa safxadda boqol iyo saddex sumuudu abijahlin abijahal oo quturay markay dadkii kale carareen oo nin walba uu hortiisa u firxaday isagu ma cararin isagu wuu sugnaaday oo wuu quturay amaa altaaqiyatu ninkii xadda oo dhan ka baxay xagga xumaanta al akbaru ee weynaa ee abujahal ahaa taaqiyada markan micno badan buu taaqiyuhu leeyahay taaquut marka la yidhaahdo waxa weeyaan waa maa yucbadu min duuni min gayr illaahi waxaan allahinoo la caabuday taaquut la yidhahda lakiin hadda taaqyaha waxaa laga warrabaa ruux intuu kibirkii iyo xumaantii ay ka badatay xad kasta ka gudbay xad walba ama taaqiyatu kii xagga xumaanta ku dheereeyay ee ku xadgudbay meel walba ee xad kasta ka tallaabay al akbaru ee weynaa abujahal ah fa innahu isagu lamaa markii ra-a uu arkay awala amaaraati alidiraabi jaahwareer iyo qas ay qasantay iyo jaahwareer markuu calaamadaadii arkay fii sufuufihi safafyaalkiisii oo kala jajabaya oo kala cararaya oon safba uusan jirin iyo ciidamadii siduu u ratibay markuu arkay xaawala wuxuu isku dayay an yasmuda isagu inuu sugnaado uu quturo uusan cararin fii wajhi hada sayli daadkankada soo dhaqaaqay hortiisa inuusan sida kuwa kale ay u cararayaan uusan u cararine isagu uu sugnaado ayuu goostay ama uu isku dayay fa jacala wuxuu bilaabay yushajicu inuu dhiirigeliyo jeyshahu ciidankiisa oo wayaquula uu ku yidhaahdo lahum iyaga fii sharaasatin si bahalnimo ah wa mukaabaratin isweyneyn iyo iskibrin ah inuu ku yidhaahdo laa yahsimannakum warniman yahay yuusan idin niyad jabinin khudlaanu suraaqa ninkii suraaqa ahaa bixitaankuu ballantii idinkaga baxay iyo hoojintuu idin hoojiyey iyaakum idinka uu idin hoojiyey arrintaas iyeynan jab iyo niyadjab idinku ridin maxaa jira fa innahu isagu kaasi kaana wuxuu ahaa calaa micaadin ballan buu wuxuu la lahaa min muxamedin muxamedun ballan lahaa waxay isku mid yihiin hadda mataqaan kan waxay isku mid yihiin dowladahan hadda carabta iyo ee maaragtay digtaytarada ah ina hadda adduunyadii kale digtaytaradii way iska daysay haddii laga reebo china iyo wax saas haddii laga reebo adduunyada kale hadda waqtigii dictator dictatorshipku iska dhammaaday carab unbuu ku hadhay waxay yidhaahdaan qolay col yihiin ruux kasta oo xataa iyaga ka mid a mid iyaga ka mid a hadday ay rabaan ay wax ku qoonsadaan waxay dhahayaan weligiiba kuwaasuu ka tirsanaan jiray dhihi weligiiba kan uu isqarin jiray kuwaasuu ka tirsanaa marka hadda fiiri abujahal tidin buu isticmaalayaa ama waddadii abujahal ba iyagu hayaan abujahal wuxuu yidhi suraaqat ibnu maalig awal buu ninkan ballan la lahaa buu maxamed buu ballan lahaa marka ballantii inbuu fuliyey laa yahsimanakum yuusan idin jabinin buu yihi khudlaanu suraaqata ninka suraaqat ibnu maalig la yidhaahda ee nimanka reer bani kanaane iyo bani bani bakar iyo matalayay inuu ninkaasi idin hoojiyey uu ballantii idinkaga baxayaysan idin niyad jabinin buuhi maxaa jira fa innahu isagu kaana wuxuu ahaa calaa miicaadin ballan buu min muxamed maxamed buu ballan lalahaaba maxamed buu ballankahaysa inuu saas yeelo walaa yah walaa yuhawilannakum yuusan idinla weynaanin hawl iyo cabsi weyn hawlka waxaa la yidhaha cabsida badan hawl ficilkan yuhawilanna meesha uu ka imanaya alhawlu min alhawli alhawlu marka waxa weeyaan waa cabsida badan ee argagaxale yuusan idin argagax gelin wey walaa yuhawilannakum yuusan idin argagax gelinin oo hawl iyo argagax yuusan idinku ridin qatlu cutbata wa shaybata alwaliid saddexdan in la dilay maxaa jira fa innahum iyagu qad cajalu way degdegeen fawallaahi baan fa wuxuu yidhi fawallaata walcuza baan ku dhaartay laa narjicu inaynaan noqonaynin xataa naqrunahum bilxibaali maxamed iyo inta la socota ilaa aan kulli xadhka kusoo wada xidhxidhno naqrinahum xadhka aan isu wada geyno xadhka kusoo wada xidhno naqrinahum aynu isu wada geyno oon isku wada xidhno bilxibaali xadhko ta kale wuxuu yidhi walaa alfayanna yaanan arkin yaanan arkin oo yaan la ii sheegin rajulan nin oo minkum idinka idinka idinka mid ahoo qatala dilay minhum rajulan ninna nin nin ka dilay iyaga yaanan arkin hadda wixii ka dambeeyaan ruuxna laga dilin walaakiin khuduuhum iisoo qabqabta un dhab un soo siiya akhdan qabasho xataa nucarifahum ilaa aan uga sheegno oon tusinno bisuu'i saniicihim waxay sameeyeen xumaantiisa ilaa aan ka tusno iyagoo nool un soo qaqabto xadhka un kusoo xidhxidha buul walaakiin hase ahaatee sarcaana si dhaqso ah maa aad sarcaana dhaqso ah maa aad dhaqso u ah yaa tabadad waxa u caddaatay lahu isaga xaqiiqatu haadihi alqadrasa isqudhmuunayntan iyo iskibrintantada xaqiiqadeedii famaa labita maba sii joogjoogin ilaa qaliilan wax yar maahane xataa akhadat ilaa ay ka bilowda asufuufu safafyaalkiisii tatasadacu inay dildillaacdo amaama tayaaraati hujuumi lmuslimiina muslimiinta weerarkooda weerarka hirarki hirarkii weerarka ay muslimiintu soo qaadayeen iyay sufuuftoodii dagaalkao dhan baa ka wadala jajabtay nin walba waxa weeyaan meesha uu wejigiisa ahaa ayuu u cararay u firxaday nacam haa baqiya waxaa ku hadhay xowlahu abujahl hareerihiisa waxaa ku hadhay cisaabatun koox oo min almushrikiina mushrikiintii ka mid a kuwaasoo darabad kusoo wareejiyey darabad kusoo wareejiyey xowlahu hareerihiisa siyaajan derbi ama xayndaab siyaajan derbi oo min asiyuufi seefo ah wa khaabaatin iyo kaymo oo min alrimaaxi warma ah ayay kusoo wareejiyeen walaakina hase aatee caasifata hujuumi lmuslimiina muslimiinta weerarkooda weerarkaas hufadiisii caasifada ama hufada waxaa la yidhaahdaa dabaysha xoogga badan caasifatu saxraa waa iyaga u bixiyay dagaalkii khaliij kuweyt markii la xoreynaya lagu qaaday sadaam sadaam xuseen caasifatu saxraa dabaysha xoogga badan ee ee hufada la yidhahda af soomaaliga sida qaalibka ana roobab bay wadataa taasaa lagu shabahay muslimiinta weerarkooda weerarka xooggiisii walaakin hase aatee caasifata hujuumi lmuslimiina muslimiinta weerarkooda hufadiisii hufadii yaa badadad kala tuurtay midba meel ku tuurtay tabdiidka waxa la idhaha wixii ruuxba meel lagu tuuro wixii isku hagaagsanaa ee safka ahaa safkiibaa midba meel lagu tuuray badadad hada siyaaja xayndaabkii ama derbigii lagu soo wareejiyey ee seefaha ahaa yaa midba meel lagu tuuray wa aqlacat waxay wada rujisay oo xididada u siibtay haadihi alkaabaata haadihi alkhaabaati kaymihii warmaha ahaa ee seefaha ahaana ee waxaan u jeedaa ahaa warmaha rimaax waa la wada kala tuuray waxayna idin markaas yudahara soo baxay wuu soo muuqday haada daaqiya ninkan xadgud xadgudbay ee kibrey ee qooqay wara-aahu lmuslimuuna muslimiintii way arkeen yajuulu isaga oo ku wareega caddaysanaya calaa farasihi faraskiisii wa kaana wuxuu ahaa almowtu geeruduna yantadiru kii sugaya an yashraba inuu ka cabo min damihi dhiiggiisii biaydii khulaamayni laba wiil oo yaryara yaryara gacantoodii ansaariyeyni oo ansaarah masracu abijahlin waa cinwaan kale abijahal geeridiisii ama dilkiisii la dilay ama masraca waxaa la yidhahaa meesha uu ku dhacay dhulka meeshii uu dangiigay masrac makaanu sarcihi meeshii lagu legday yacni meeshii la dhigay masracu abijahlin abijahalna meeshii la dhigay ee lagu dilay waxay ku bilaabatay qaala cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu yidhi radia allahu tacaala canhu innii anigu la fi safi safkii dagaalka ayaan ku jiray yowma badrin maalintii beder dagaalka ayaan safka ku jiray id markaas iltafatu hareerahayga ayaan fiiri fa-idaa can yamiini midigta waxaa iga xiga wa can yasaari bidica waxaa iga xijira fatayaani laba wiil xadiida oo sinni oo aad u yaryar laba wiil oo yaryara yaa labada dhinac iga kala xigta fa ka-annii waa sidii oo anigu lam aamin aanan amni iyo nabadgelyo aanan dareemin bimakaanihima meesha iga joogaan ilaan markaad safar ku jirto waxaad fiirinaysaa ninka xagga kaa xiga inaan xaggiisa lagaaga imanin marka waxaan idhi wili wallaahi hal baylah baad ku sugan tahay laba cunugoo yaryar ayaa dhinacyada kaa jooga maxay kaa celinayaan saasaan is idhi anugoo sidaa isleh kolkiiba id isla kolkii qaala wuxuu igu yidhi lii aniga axaduhumaa midkood siran min saaxibihi isagoo ka qarsanaya kii saaxiibkiisa ahaa ee kale yaa cammi adeer inuu ka wen yahay dee oday buu ahaa yaa cammi arinii itusi abaajahlin ani ma aqaane ninka abaajahal la yidhaahda itusi faqultu waxaan ku idhi buu idhi yabna akhi adeer famaa tasnacu bihi maxaad ku samayn qaala wuxuu yidhi ukhbirtu waxaa la ii sheegay aniga ma joogin make eh annahu isagu yasubu rasuula llahi sala alla alay wasl rasuulka ilahi inuu caayi jiray qaala wuxuu yidhi marka waxaa dhahayaa cabdiraxmaan ibnu cawfi waladii allih baan ku dhaartay nafsii biyadihi gacantiisa ee nafteyda ku sugnayde maya qaala waxaa dhahaya wiilkii wiilkii labadii wiil midkood waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay lain ra-aytuhu haddii aan arko ood i tusto laa yufaariqu marna xaggaa iyo xaggaa toona uga baydhi maayo oo wuu la soconaya oo ma faaruqayo sawaadii madowgaygu sawaaduhu madowgiis yacnu waan la soconuun xataa yamuuta ilaa uu ka dhinto al acjalu mina midka hortii ka maaragtay horti ay hadiisu gashay al acjalu mina al acjalu ka meydkiisu iyo dhimashadiisu ay soo hormatay oo minaa labadayada ka mid a kay seeftaysu horraysa maaha kaayaga ay tahay ay qadaran tahay oo la qadaray xagga ilaahay laga qadaray inuu hor dhinto unbaa dhiman ama anaa dhiman ama isagaa dhiman saasuu ka wadaa ama anaa dhiman ama ama isagaa dhiman oo marna ma daynayo ninkaas xataa yamuuta ilaa uu ka dhinto al acjalu ka ajashiishu ajashiisu iyo dhimashadiisu ay soo degdeg badan tahay oo minaa labadeeda ka mid a fatacajabtu waan la yaabay buu ihi lidaalika arrintaas wiilka yaree waxaa ku hadlay qaala wuxuu yidhi haddana cabdiraxmaan ibn cawf waqamazanii waxaa iqandhuuftay haddana oo iqanjaruuftay alaakharu kii kale fa qaala wuxuu igu yidhi lii aniga milaha sidaas oo kale sidii kii hore igu yidhi oo kale ayuu igu yidhi falam anshaba ma aanan sii joogjoogin markay saas yidhaheen an nadartu inaan arkay ilaa abijahlin abijahl inaan arkay oo yajuulu fi nnaasi dadka gaaf wareegaya dhexdooda wareegaya oo faraskii sii wata faqultu waxaan ku idhi alaa tarayaani ma aragtaan wakaas alaa tare intaan farta ku fiiqay ma aragtaan ninkaas haa ninkaasoo kaa ma ahaa bay dhaheen haadaa saaxibukumaa kaasi waa saaxiibkiin alladii kaasoo tas'alaanii aad i weydiinayseen canhu xaggiisa ninkaad i weydiinayseen ee la abujahalna tus wakaas yaan ku idhi buuhi qaala cabdiraxmaan ibnu cawfi wuxuu idhi fabtadaraahu way kala boobeen fabtadaraahu labadii wiil way kala boobeen oo nin waliba kakala kala hormar buu leeyahay oo adigu dil fa darabaahu markaasay ninkii darbiyeenoo seeftooda ay la dhaceen xataa qatalaahu ilaa ay ka dilaan uma markaa kadib insarafa way soo laabteen ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay ay ugu soo laabteen labadoodiiba rasuulkii ugu soo laabteen fa qaala rasuulku wuxuu yidhi ayukumaa kiineebaa qatalahu dilay ninkan abujahl kiinee dilay fa qaala wuxuu yihi kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa labadooda ka mid ihi anaa qataltuhu aniga ayaa dilay qaala rasuulku wuxuu yidhi fa hal masaxtumaa ma tirtirteen sayfaykumaa labadiinni seefood markii aad ninka ku disheen ma tirtirteen fa qaala waxay dhaheen laa fa nadara wuxuu fiiriyey wuu eegay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam ila sayfayni labadii seefood ay labada wiil kala wateen ayuu fiiriyey fa qaala wuxuu yidhi kilaakumaa qatalahu labadiinnuba waad disheen waad ka wada qayb qaadateen wa qadaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu u xukumay bisalabihi maaragtay wixii ninkii laga furtay abujahl wixii laga furtay oo hub iyo wixii kale uu watay limacaadi bni camr bni jamuux ayuu yuu xukumay macaad ninka ladhaha buu xukumay malaha isaga ayaa nabar weynaa warajulaani labada wiil ee hadda la sheegi maxay ahaayeen waa mucaad ibnu camr wa mucawad ibnu cafraa labadaasay ahaayeen macaad ibnu camr ibnu jamuux wa mucawad ibna cafraa ibnu cafraa labadaas wiil ayay ahaayeen si kale marka taas waxa weeyaan riwaayadaas hadda aynu aqrinay saxiixulbukhaari ayay ku soo aroortay saxiixulbukhaari ayay ku soo aroortay iyadaana ayaana haddee mar haddee saxiixulbukhaari kusoo aroortay iyada iyada ayaa saxiix ah rasuulku wuxuu u siiyey ninka la yidhaahdo ilaan laba nin baa ninka wada dishay soo maaha salabkii ninka laga soo furtayna nin unbaa la siiyey ninkaasoo ah mucaad ibnu camr ibnu jamuux kii kale oo mucawad ibnu cafraana waxba lama siinin su-aashaa waa la isweydiin karaa sababtu waxay tahay mucawad wuu shahiiday dagaalkuu ku shahiiday dagaalka ayuu ku shahiiday marka maxaa la siin labadii nin kan unbaa soo hadhay kanaa la siiyey marka xikmadda ka dambaysa oo kan keliya loo siiyey oo mucaad ibnu camr iljumuux loo siiyey oon mucawad wax loo siin waa sidaas mucawad dagaalka ayuu ku shahiiday midaasi waa riwaayadii alimaam albukhaari ibnu isxaaq riwaayadiisuna way ka yara duwan tahay laakiin waa isku miduun erayadeeda unbaa kala duwan wa qaala ibnu isxaaq wuxuu yidhi qaala mucaad ibnu ibnu camr baa wuxuu yidhi mucaad ibnu camr ilaan kii kale wuu dhintaye mucawad waa dhintay oo isagu sheekayn maayo qaala mucaad ibnu camr ibnu jamuux baa wuxuu yidhi samictu lqowma waxaan maqlay buu yihi nimankii waardiyeynaya abujahal wa abuu jahal isagoo abuu jahalna fii mithli lxarajati fii mithli alxarajati sida sarmaanta oo kale uu yahay sarmaan walxarajatu sarmaan baan hadda idhi mogtahay waxa weeye walxarajatu ashajaru lmultafu waa geed isku laalaabma geed saa isu wada laalaabma weeye ama waa dhir badan oo isku laalaabata ama aw shajaratun min alashjaari ama waa geed geedaha ka mid ahoo laa yuusalu ilayha aan la gaadhayn salkeeda lama gaadhayo waxaa ka sokeeya dhirteedii kale intay dhulka isku daadiso yaadan waxaadan tegaynin gunteeda ma tegi karaysid geedkaas waa geedka sarmaanta aan idhaahno marka ama waa geed sarmaan ah oo kale yaa lagu shabihi abujahl wixii waardiyeynayay ama dhir badanuunoo intay kala duwan tahay isqaqabsatay oo aadan salkeeda gaadhi karaynin sidaasuu ahaa mithli alxarajati aada moodo sarmaanta oo kale waalxarajatu ashajaru almultafu waa geeda isku wada laalaaban isku marn isku marmaya geeda saa isugu wada marmaya aw shajaratun mamse waa hal geedoo min alashjaari ka mid ahoo laa yuusalu ilayha aan salkeeda la gaadhin waa sarmaante shabaha wuxuu ku shabahay ama u ekeysiiyey rimaaxa almushrikiina nimankii mushrikiinta ee waardeynayey abujahal warmahoodii iyo wa suyuufahum seefahooda allatii seefaha iyo warmahaasoo kaanad ahaatay kaanad ahayd xowla abijahlin abijahl kusoo hareereysnayd ama ku gadaamaysnayd lixifdihi si ninka ay u waardeeyaan bi haadihi shajarati geedan sarmaanta ayuu ku shabahay alxaraja wahum yaquuluuna iyagoo leh ayaan maqlay buu yihi abulxakam ninka abulxakam la yidhaah laa yukhlasu ilayhi cid u soo gudbi karta ma jirto cid u iman karto isaga soo gaari karta ma leh intaayadan harta ninki yaa inuu dilo waaya intayadan intayadana yaa dili kara haddee qaala wuxuu yidhi marka ninkii ahaa mucaad ibni camr falamaa samictuha markii aan maqlay jacaltuhu abujahl unbaa waxaan ka dhigtay min shani arrintayda wax kaloo dhan waan iska daayey fa samadtu naxwahu xaggiisa unbaan u quturay xaggiisa ayaan u socday xaggiisa unbaan aaday isaga unbaan meel kale xaggana ma fiiriyo xaggana ma fiiriyo dagaal kale ma galo isaga unbaan fiirsanaya falamaa amkananii markii uu isiiyey haad aan ka helay meel haad ah aan ka helay waxaan u gabadaba xamaltu calayhi waan ku qaadqaaday oo waan ku booday fa darabtuhu waan ku dhuftay oo waan la helay seeftaydii darbatan darbad ama ku dhufasho oo atannat duulisay qadamahu lugtiisii bay duulisay xooggeedii sidii tii xamse uu ku dhuftay kii oo kale aswad ibnu cabdil asad sidii oo kale laft lugti markaan ku dhuftay lugtiiba halkaasoo kale ku dhacday gebigeeda mamacaa hilibkii intuu go-ay laf iyo hilib iyo kulli intuu go-ay bay lugt lugtii halkaasoo kale ku dhacday atannat weeye darbatan taasoo atannat duulisay qadamahu lugtiisa ama gomidiisa ataaratha way duulisay binisfi saaqihi kubkiisa nuskiisa ayay ka duulisay fa wallaahi baan ku dhaartay maa shabbahtuha uma ekaysiinin xiina markii taaxad ama taarad ay duushay ilaa binnawaati laftimireed maahane laftimireeddaasoo tatiixu duusha min taxti mirdikhati lnawa laftimireedda dhagaxa lagu shiido markii ay ku timaado say u duusho oo kale halkaasay ku dhacday xiina markii yudrabu biha lagu dhufto waa baha lagu tumo markii laftimireeddaa lagu tumaa marka marmarka qaarkood laftimireeddii baad duulayso halkaasoo kale bannaankay ku dhacaysaa taasaan u ekaysi yihi sidaasoo kale ayay u duushay lugtiisii qaala wuxuu yidhi marka wa darabanii ibnuhu wiilkiisii cikramo ahaa yaa wuxuu isna igu dhuftay seef calaa caatiqi degtayda fa taraxad yaddii gacantayda dhan ayaa yaa soo laalaadsatay fa tacallaqad waxay ku dhegtay bijildatin maqaar oo min jambi dhinacayga ah ayay ku dhegtay gebigeeda weynba way iga laalaadaa wa ajhadanii waxaa idaaliyey oo awooddii oo dhan iga qaaday alqitaalu dagaalkii wa ajhadanii maya waxaa tidhaha wa ajhadanii waxaa iga jeediyey oo dhaawacaygiiba inaan fiiriyo aan u xusuusan waayey iyo dhiiggii ka da-ayey alqitaalu dagaal baa canhu gacantaydii iga laalaaday falaqad qaataltu waxaan dagaalamayey caamatanna caamata yowmi maalintayda badankeeda waan dagaalamayey wa innii aniga oo la asxabuha jiidanaya jiidaya gacantaydii khalfii gadaashayda falamaa aadatnii markii ay dhibtay wadactu calayha qadamii waan isku taagay gacantii iga laalaaday baan isku taagay uma tamataytu calayha waan ku tallaabsaday tamataytu waan ku tallaabsaday bihaa iyadii calayha korkeeda xataa daraxtuha ilaa aan iska gooyo waan iska gooyey uma mara biabi jahlin abi jahl waxaa soo maray marka yaa dhammaystiray uma markaa kadib mara waxaa soo maray biabi jahlin wa huwa caqiirun isagoo oo la boqon gooyey mucawad ibnu cafraa ninka la yidhaah ayaa soo agmaray fa darabahu markaasuu seeftiisii la dhahay xataa ahbatahu ilaa uu ka sugo uu ka dilo fa tarakahu iskaga tegay webihi isaga oo ramaqu naf yar ay kusii jirto ramaq iririq baa la yidhaha iririq isagu ku jiro wa qaatala mucawad mucawad ibnu cafraa wuu dagaalamay xataa qutila ilaa laga dilo marka labadooda way isku raacsan yihiin mucawad isaga wuu shahiiday saasaan salabkii abujahal loo siinin walamaa markii intahad ay dhammaatay almacrakatu dagaalkii markii ay dhammaatay qaala wuxuu yihi rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama man waa kuma oo yanduru bal noo soo fiiriya maa sanaca abujahlin abujahal wuxuu sameeyey bal xaaladii abujahal sida ay tahay fa tafaraqa annaasu dadkii ayaa kala firdhay fii talabihi abujahl raaditaankiisii la raadinayay fa wajadahu waxaa helay cabdulaahi bni mascuud ayaa helay radia allahu tacaala canhu wabihi isagoo oo abujahl ay kusii sugan tahay weli aakhiru ramaqi nafti ugu dambeysay fa wadaca wuxuu saaray cabdulaahi bni mascuud rijlahu gacantiisa yuu calaa cunuqihi qoorta ka saaray wa akhada lixyatahu garhkiisa ayuu ku dhegay liyaxtaza ra-sahu si madaxiisa usoo gooyo wa qaala wuxuu ku yidhi hal akhsaaka allaahu yaa caduw allaahi cadowgii ilaahayow ilaahay ma ku dulleeyey qaala wuxuu yidhi wa bimaada akhsaani oo ilaahay muxuu igu dulleeyey isagoo xalka xaaladaa mare naftu kasii bixi buu sii doodi aacmudu ma waxaan ka duwanahay min rajuli nin oo qataltumuuhu aad disheen ma wa- ma- ma taasaa dulli ah taas maa dulli ah buu yidhi so nin aad nin aad disheen un miyaan ka duwanahay wahal fowqa rajulin nin miyaan ka koreeyaa ninkaasoo qataltumuuhu aad disheen un wa qaala wuxuu yidhi isagoo sii calaacalaya weli low kayra anna akkaarin talla-i wuxuu yidhi nin aan qoti ahayn uuni qatalanii hadduu idili lahaa maxbaan sheegan lahaaba nin aan qoti ahayn qoti xun baa idishay wuxuu caayayaa ansaarta ayuu ayuu caayayaayo dadka geeljiraha ama geeleyda iyo wixii la halmaala ma weligood waxay caayaan dadka beeraleyda ah way caayaan qoti beeraley marka wuxuu yidhi hadday dad sharaf la idin lahaayeen maanaa ciil ba qabi lahaa qoti baa ay dishay buu yidhi kuwii beeraleyda ahaa ee reer madiina falow ana hayra akkaarin kuwa aan qoti ahayn oo beera lahayn hadday idin lahaayeen maanaaba ciil qabi lahaa uma qaala wuxuu yidhi akhbirnii ii sheeg waryahe liman idaa'iratu lyowm yaa goobta joogay maanta yaa adkaaday qaala cabdullahi bn mascuud wuxuu yidhi allahu warasuuluhu ilaahi iyo rasuulkiisa adkaaday uma qaala ibnu mascuud wuxuu ku yidhi wa kaana ibnu mascuud wuxuu ahaa qad wadaca kii saaray rijlahu lugtiisa calaa cunuqii qoorta ka saare eh laqad irtaqayta waxaad fuushay buu yidhi niyow murtaqan sacaban meel la koro oo dhib badan ayaad fuushay buu yidhi yaa ruwaiciina alghanam adhi jiryahow xunka ih adhi jiryahow wuu caay- wuu sii caytamaysaa sii caytamayaa weli adhi jiryahow abujahal miyaad hadda camr ibnu hishaam miyaad qoortiisa ku taagan tahay meel aadan meel adag ayaad kortay buu yidhi saana ku nabadgelmays wa kaana wuxuu ahaa ibnu mascuud min rucaati alghanami adhiga ninka nimanka raaca ayuu ka mid ahaa oo adhi jir buu ahaa fii makkata maka wa bacda an daara markii uu dhex maray baynahumaa cabdulaahi bni mascuud iyo abu jahal dhexdooda hada alkalaamu hadalkaasi ixtaza wuxuu soo goostay ibnu mascuudin ra'sahu abu jahal buu madaxa ka soo gooyey wa jaa'a bihi wuxuu u keenay ilaa rasuuli illaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow haadaa kanu ra'su caduwillaahi cadowgii ilaahay madaxiisii oo abi jahlin ahaa faqaala wuxuu yihi rasuulku allaahi aladii laa ilaaha illaa hu waxa ma- ilaahay baan kugu dhaariyey ma allihii aan ilaah kale ahayn buu yaan kugu dhaariyey ma isagiiba faradadaha alaaan saddex goor buu ku celiyey uma qaala wuxuu yihi rasuulku allahu akbar allahu akbar alxamdu lilaahi aladii sadaqa wacdah alxamdu mahad iyo ammaanba waxaa iskale al- lilaahi allaya u sugnaatay alladii allahaasoo sadaqa u rumeeyey allihidii allahaasoo sadaqa wacdahu ballantiisii iyo ballanqaadkiisii ka rumeeyey oo inuu noo hiiliyo ah wa nasara u hiiliye oo u gargaaray oo guusharsiiyey cabdahu addoonkiisa oo isaga ah wa hazama jabiyey alaxsaama isbahaysigii waxdahu keligii jabiyey intaliq inakeen arinihii isoo isoo tus buu yidhi jirhkiisa intiisa kalena kaale isoo tus fantalaqnaa waan tagnay fa araytuhu waan tusiyey iyaahu fa qaala wuxuu yihi rasuulku haadaa kani fircawnu haadihi lumma ummaddan islaamka ah fircoonkeedii waa kan abujahalna halkaas ayuu ku dambeeyey dagaalkiina halkaas beder halkaas ayuu ku dhammaaday nasrigiina halkaasuu ilaahay ku siiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabta iyo muslimiinta asxaabu beder dadkii dagaalka beder xaadirina waxay ahaayeen afdalu saxaaba bedri haddii la yidhaaha marka waa raqamka koowaad bay ahaayeen haddiiba sharaf wax lagu faano hadday jiraan waa inuu qofku yahay bedri dagaalkii beder dadkii ka qayb galay marka in sha allahu tacaala darsigana intaasaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam